si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kula soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aan toddobaadkan ku eegayno sare u kaca xanuunka covid sagaal iyo toban ee gudaha maraykanka iyo walaaca ay ku beertay waalidiinta soomaalida gaar ahaan xagga iskuullada kaysaska xanuunka covid sagaal iyo toban ee gudaha maraykanka ayaa mar kale sare u kacay taasoo inta badan loo aanaynayo dadka oo ka soo noqonaya fasaxyadii ay galeen dhammaadkii sanadka waxaana aad isu soo taraya tirada caruurta cisbitaalada loo dhigayo xanuunka covid sagaal iyo toban faraciisa omicron siduu faahfaahinayo doctor cabdiraxmaan madar oo bare ka ah jaamacadda minnesota qeybteeda caafimaadka kana howlgala cisbitaalka hennepin county medical center ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota xanuunkan coronavirus ama covid nineteen wuu isbedbedelayay sidaynu la wada soconno kan ugu dambeeyey ee omicronka la yidhaahdo ku si gaara buu caruurta ugu badan yahay oo waddankan maraykanka oo kale toddobaadkii ugu dambeeyey sanadkii lasoo dhaafay ee dhammaanayay december koob iyo soddonkeedii usbuucaas oo keliya ilaa wi ilaa toddobaadkiiba dad toddoba boqol oo caruura ku dhawaa cusbaalada imanayay taasi markaa waa inuu caruurtii ku badan yahay arrintaas ayaa keentay in waalidiin badan ay geliso cabsi la xiriirta inay caruurtooda u diraan iskuullada maadaama ay aaminsan yihiin inay xanuunka ka soo qaadi karaan waalidiintaasi waxaa ka mid ah istaahil salaad oo joogta gobolka minnesota welwel aada u weyn baan ka qabnaa iskoolada lagu noqonayo bacdi fasaxii markii la qaatay oo dadkii meelo kala duwan ay aadeen fakeshimadooda fasaxoodii ku aadeen haddana ay soo noqdeen oo maaragta cudurkii kor u kacay lambaradii aada u kaceen haddana markii la damcay in maaragta qof walba uu ogaado cudurkii inuu qabo iyo in kale u teesta iska qaado meelihii teestiga la iskaga qaadi lahaa fayl aada u dheer lagu jiro soomaalideena faylkaasii dheer ma galaan oo maaragtay maba kala jecla oo waxay jecel yihiin in waxbarashadoodii waxooda iskaga noqdaan midda labaad waxaa kaloo jira cudur aad u xoog badan oo kaba daranba coronaviruska aslaada wuu ka yaro daba dhow yahay oo hargab ah oo dadka marka iska soo qaadaan la dhahayo negative waa layna ka waaye la dhahayo karoonihii laakiin u eg marka aada welwel u badan baa naga haysta istaahil waxa ay ka mid tahay waalidiinta caruurtooda ku hayay guriga intii lagu guda jiray fasaxyadii maraykanka si ay uga taxadarto in iyada iyo caruurteedaba ay qaadaan xanuunka waxaa cabsi ku haya in caruurteeda ay iskuulka ka soo qaadaan xanuunka covid sagaal iyo toban kuwa aan ka taxadarin inay noo keenaan oo la dhaho ilmihii nooga soo dhaco waa ka welwelaynaa marka haddii tala nala siin lahaa ama nala weydiin lahaa oo nala dhihi lahaa choice garaysta iskuulka ama hala xiro ama yaan hala aado aniga waxaan dhihi lahayn hala xiro intii laga kala ogaanayo maaragtay hoos uu lambarkan u dhacahayo waayo lambarkii fasaxyadii iyo wixiibuu kor ugu kacay sahre cali waa hooyo kale oo degan gobolka minnesota oo ay iskuullada u aadaan caruur tallaalan iyo kuwa aan tallaalayn waxaana durbaba taabatay cabsida ku gadaaman dib ugu noqoshada iskuullada ee fasaxyada kadib
iskuulkii maana aadin welwelka aan ka qabay waxay ahayd viruska awgiis maanta macalimiintii mid ka mid a soo wacay waxay u dhaheen galaaska ilmahaaga yaa imaanin galaaskii virusa laga helay today fourteen days cunugaaga guriga ku hayso marka welwelka aan qabo waxay tahay viruskii maadaama every week iskuulka markuu furnaana saasuu ahaa maalinba cunugaa la joojinaa la dhahaye galaaskiisa waxbaa laga helay ilmahaaga ha joogaan laba wiig ilmehay gurigan ku haystay xitaa iskuulka markuu furnaa markay weydiiyeen ay ugu dhaheen muxuu ilmaha guriga u joogaa waxaan ku dhahay viruska dartiisa ayaan ilmahayga u joojiyey marka welwelka aan ka qabo waxay tahay maadaama galaaskii laga helay xanuunkii ilmihiina stiil hal cunug la joojiyay inta kalena la dhahay iskuulka ha yimaadaan taasaa welwelka u weyn aan qabo taas waay welwelka ugu badan ee haysta hooye sahro waxaa ka mid ah sida fudud ee uu cudurka covid sagaal iyo toban faraciisa omicron ku faafayo iskuullada oo isugu imaanayaan macalimiin arday iyo maamulayaal ka soo noqday fasax dhibaatada ugu weyn ee ku imaan karta waxay tahay ilmihii aan talaal qabin markuu aado iskuulkii cudurkii wuu sahlanaanayaa inuu hore ka qaado ilmihii tallaalnaa xitaa wuu qaadayaa asoo tallaalanuu xitaa qaadayaa cudurkii wallaahi dhib waaye haddana cudur cusub baaba la sheegayaaba adduunkii oo dhan saameeyey walwalka ugu weyn ay haysana taas waaye oo loo adkeysan karin maadaama cudurkii macalimiintii oo kale soo qaadi karaan waalidkii oo kale keeni karo cudurkan waa cudur faafa dadkana wuu ku faafaa marka macalimiinta inkee fakation ay ku maqnaayeen way soo noqdeen markay soo noqdeenna dee cudurkii unbay sheegay waxay kuleeyihiin galaaskiyaa laga helay ilmihii wakaasa ula socda inkasta oo uu xanuunka covid sagaal iyo toban faraciisa omicron uu yahay mid aad u faafa haddana sida keliya ee lagaga hortegi karo waa qaadashada tallaalka iyo in loo dhaga nuglaado tilmaamaha ay bixinayaan iskuullada sida uu tilmaamayo doctor mader waxa ugu wanaagsanee horta lagu lagaga hortegi karo ama hubka ugu wanaagsanee xanuunkan aynoo haysanaa waa tallaal marka tallaalkaasi ayaan horta waalidka odhan lahaa in la tallaalo waalid kasta uu tallaalo ilmihiisa waa ta ugu muhiimsan ta kale ee kalena waxa weeyaan in la raaco marba iskuullada karantiinka iyo waxa ay iskuulladu nafarayaan ay leeyihiin iskuulkaasi uu nafarayo odhanayo ama ama guriga jooga oo talooyinka qaadna la qaato waxaan ta saddexaad waxa weeyaan in dadka waaweyn laftoodu haddii aanay tallaal ka qaadan iyaguna ay qaataan haddii iyagoo xanuunkii hayaanay carruurtii ugu gudbin laakiin si kalena haddana haddaan u sheego xanuunkan omicronkan cusubi wuu ka dheereeyaa kii hore laakiin haddana wuxuu leeyahay in yaroo aan odhan karo wax wanaag baa magaranaysaa kasoo muuqda coronaviruska bandemigiisii oo wuu ka dhib yar yahay xagga meesha uu ataagayo oo xanuunkani sambabada aada uma ataago wuxuu u badan yahay intan afka iyo sanka marka taasina waxaa la odhan karaa waaba to inuu dhinac marka la eego ka yara fudud yahay laakiin fudaydkaa yare uu ka fudud yahay oo aanu sidii kii hore sambabada caabuq badan iyo dheecaan u gelinaynin waxa iyadana dhinac socota aad buu uga dheereeyaa dad badan ayuu markaa gaarayaa marka isagoo boqolkiiba inta aada u jiranaysa ama cusbaal u baahani ay ka yar tahay marka la barbar dhigo kii ka horeeya delta haddana dadku gaadhay baa fara badan marka dadkii cusbitaalka tegayna way badanayaan marka waa dhibaato weli nala jirta waa tahay waxaan rabaa mar kale waxaad tidhi difaaca keliya ee loo haysto ama loo hayo cudurkana waa in la istallaalo laakiin tallaalkii laftigiis ayay dad badani durayaan oo ay walaac ka qabaan taana maxaad ka dhihi lahayd dadka walaaca ka qaba tallaalka qudhiisa wa waa su-aal aada u wanaagsan cashaay warto tallaalka waxaa dadka laga yaabaa inuu shaki yaroo dambe geliyey xanuunkan dambe oo la yidhi tallaalku aada uguma fiicna waa run oo variantkan dambe omicronka tallaalku siduu kuwii hore uga difaaci jiro ugama difaaco laakiin haddana boqol kiiba ilaa shan iyo soddon afartan ku dhowaad buu ayuu yahay intuu qofka ka difaacaya waa in lamida tallaaladii kale aynu hore usoo arki jirnay ta kale weli waxaa jira xanuunkii delta virus kii ka horreeyey ee kaba khatarsanaa kan inkastoo ka transmissionka inkastoo si laysoo qaadsiin kiibaa isla jira oo uu ka ka hortegaya tallaalka mar kale in badan baa laga hadlay laakiin tallaalkaasi waa wax aan odhan karo waxa ugu wanaagsan eelabadan sane u dambeeyey xanuunkaa loo helay waa tallaal tallaalkaasi dhib uu leeyahay oo ka duwan tallaaladii carruurtu hore usoo qaadan jireen male waabuu dhinac marka laga eego waa tallaaladii ugu sayfsanaa ama ugu ammaansanaa ee soo maray waxaa taa ku cadaynaysaa caashaay dee iminka millions boqolaal milyan oo qof oo caalamka ayaa tallaalkii qaatay waxaa la hayaa daytadii ama macluumaadkii ka soo baxay dadkaa qaatay carruur iyo dad waaweynba tallaalkaasi anugu waxaan odhan karaa qofka maanta tallaalka diidani dee waa qof duni kale ku nool runtii maaha wax sabab loo diidi karo tallaalka anugu ma arko aad baan ugu dhiirinayaa ama ugu boorinayaa dadku tallaalka inay qaataan dad badan ayaa qaba cabsi la xiriirta in tallaalkani uu mustaqbalka keeni karo dhibaatooyin caafimaad doctor mader ayaa mar kale wuxuu ka jawaabayaa haddii innaba hala ekaatee uu tallaalka covid sagaal iyo toban leeyahay dhibaatooyin caafimaad oo qarsoon sababta de ilaahay baa wax mustaqbalka dhici doona laakiin nidaamkan iminka uu caalamku wax u daweeyo ama dawooyinkan aynu isticmaalno ama de dawadaad maanta qaadatee cusubay labaatan sano kadib ama soddon sano kadib waa su-aashaasoo kulan baa la isweydiinayaa anu waxaan odhan karaa tallaalkani marka loo eego dawooyinka aynu isticmaalno tallaaladaynu qaadano waxa laga yaaba dadka ina dhegaysanaya maanta siiba dadka waaweyn haddii qof kasta la yidhahdo maxaad dawo qaadataa inuu dawooyin badani gurigiisa yaallaan oo ay qaataan wuxuu ka mid yahay dawooyinka aynu qaadanayno weliba wuxuu kaga duwan yahay kuwa ma jirto dawo hal dawo ma jirto ama way yartahay hadday jirto ay boqolaal milyan oo qof qaateen oo la hayo macluumaadkii ka soo baxay boqolaalka milyan ee qof haddii ay jirto dhibaato la filayo ilaa iminka waa la arki lahaa laba sanadood oo ku dhawaanu talaalkii u horreeyay intaan qaatay ilaa sanad iyo bad ku dhawaad baa laga joogaa iminka marka anu waxaan odhan lahaa wax uu kaga duwan yahay dawooyinkaa kale iyo waxaa kaleenu isticmaalayno haba yaraatee ma jiro waxa uunu la mid yahay waxa laga saadaalin karo dawo kastoo aynu qaadana iminka mustaqbalka marka wax looga qayliyo haba yaraatee anigu ma arko waxaan odhan karaa waxa lagu sameeyey technology ka duwan kii berigii hore lagu samayn jiray oo xilli technologyga iyo cilmigu uu aada isu bedelay baa tallaaladani soo baxeen waxaan odhan karaa waxa ay ka fiican yihiin tallaaladii hore la arki jiray kulligood inay ka fiican yihiin baan anigu aaminsanahay dad badan oo shaqadanan haye hayaana ayla qabaan marka anugu waxaan leeyahay tallaalkan meesha laga heli karayo suuragala dadkan weliba qolyaha reer galbeedka jooga nasiibka u helay inay talaal ka qaataan anigu in carruurta la tallaalo aada iyo aad baan ugu boorin lahaa oo laga faa'iidaysto fursadda waxaa jira carruuro badan oo aan jaanisba u helin oo aan joogin meel talaal laga heli karo xarunta xakamaynta iyo kahortagga cudurrada ee maraykanka ee loo soo gaabiyey c d c ayaa sheegaysa in tan iyo bilowgii xanuunka ay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban ay ka badan yihiin konton iyo lix milyan oo qof tirada dadka u dhintayna ay gaarayso siddeed boqol labaatan iyo shan kun iyo boqol iyo lix qof intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waa casho ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo